Direct from Washington, the voice of America, VOA.
subax wanaagsan ah dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda subaxnimo ee saaka iyo caalamka ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington waa subax khamiisa bisha agoost waa sanadka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somali com saacadda afrikada bari waa lixda iyo barka aroornimo idaacadda saaka uu soo saaray jamaal axmed cismaan waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saakana waxaa ka mid ah wafdi u kuurgalaya xaaladda degmada qansax dheere oo ay kooxda al-shabaab go'doomiyeen ayaa waxa ay gaareen magaaladaasi
dadka godoon iyo gaboonka waxaa kaloo usii dheeraa abaare isigo beeriyo ayax ka cunay roobabkii oo yaraaday marka intaasoo dhan waxaay keentay noloshii inay sii adkaato taasoo dadkii ay ku gasartay oo ku laqnaa tuulooyinka magaalada hareeraheeda ahaa naftirkoodii degmadii waxay magaaladii xirnayd iyo xaruntii degmada inay dadkii meesha dhan dadkii ay kusoo wada qaxaan go'doonkii daraaddeed
maamulka jubbaland oo ka warbixiyey awaamiir lagu mamnuucayo in hub lagu dhex sito magaalada kismaayo kanada oo bilowday in ay dalkeeda u soo daabusho labaatan kun oo ka mid ah dadka reer afghanistaan ee ka soo baxsanaya maamulka taalibaan waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan sida ay reer awdal uga hortagaan nabaadguurka iyo isbeddelka cimilada dunida ee sii xumaanaysa qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida oo aan idiin akhriyo shirkadda youtube ayaa arbacadii sheegtay in ay ka saartay in ka badan hal milyan oo fiidiyow oo ah marin habaabin halis ah oo ku saabsan coronavirus sida hadalka loo dhigay tan iyo bilowgii masiibada covid qoraalka ka soo baxay madasha fiidiyaha ee ay leedahay google ayaa yimid iyada oo baraha warbaahinta bulshada ay la kulmayeen cadaadis uga imaanaya hogaamiyayaasha siyaasadda kadib markii ay ku guuldaraysteen in ay joojiyaan faafitaanka wararka been abuurka ah iyo kuwa waxyeelada leh iyo macluumaadka khaldan ee ku saabsan fayraska iyo mawduucyo kale youtube waxa ay ku sheegtay qoraal blog ah in ay ku tiirsan tahay sida hadalka loo dhigay is-afgaradka khabiirada ururada caafimaadka oo ay ku jiraan xarumaha xakamaynta cudurrada maraykanka iyo ururka caafimaadka adduunka laakiin waxa ay xustay in xaaladaha qaarkood wararka khaldan uu aad u cad yahay iyadaoo xaqiiqooyin cusubin ah ay soo baxayaan youtube ayaa sheegtay inay ka shaqaynayso sidii loo dardargelin lahaa hanaanka looga saarayo fidiyowyada wata macluumaadka khaldan iyadoo islamarkaana lasoo gudbinayo kuwa ka yimid ilaha lagu kalsoon yahay dowladda maraykanka ayaa ballan qaadaysa in ay sii wadayso dadaalada lagu soo saarayo dadka maraykanka ah kuwa haysta deganaanshiyaha joogtada ah ee maraykanka xulafada iyo dadka kale ee afghanistaan ee nugul xitaa haddii ay la macno tahay inay dhaaftay muddadii ahayd dhammaadka bisha ee loogu talagalay in ciidamada maraykanka ay uga soo baxaan dalka afghanistaan ma jirto wakhti kama dambaysa oo ku aadanka bixitaanka maraykanka iyo kuwa u dhashay afghanistaan ee doonaya in ay baxaan marka la dhaafo koob iyo soddonka bisha agost sidaasina waxaa arbacadii sheegay xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken lama ilaawi doono ayuu blinken carabka ku adkeeyey markii uu ka jawaabayey su'aalaha wariyaasha sidii aan idhi waxaan u adeegsan doonaa aalad kasta oo diblomaasiyadeed kaalmo dhaqaale oo aan awoodno si aan ugu cadaadinno daalibaan inay dadka u oggolaadaan inay dalka ka baxaan ayuu yidhi xogaye blinken subax wanaagsan ah dhegaystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan aan ku bilowna jubbaland ayaa soo saartay awaamiir lagu mamnuucayo hubka lagu dhex sito magaalada kismaayo iyagoo sheegay inay bilaabayaan howlgal lagu mamnuucayo hubkaasi loo xaqiijiyo ammaanka magaalada kismaayo oo la filayo in dhowaan lagu qabto doorashada xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ee deegaanada jubbaland laga soo doorto afhayeenka wasaaradda amniga jubbaland jaamac axmed cali ayaa arrimahaasi waxaa ka waraystay wariyaha v o eda ee kismaayo aadan maxamed salaad
amarkaas wuxuu soo baxay maalintii isniinta wuxuuna ka soo baxay shir ay yeesheen wasiirka amniga iyo sidoo kale taliyaasha ciidamada nabad sugidda booliska sidoo kale ciidanka xoogga dalka qeybta afar saddexaad ujeeddada amarka loo soo saarana waxay ahayd in la sugo amniga guud ee magaalada iyadayna ognahay in doorashadu ay soo dhowdahay xilli dhowna ay doorasho dhacayso marka amarka haddaan faahfaahino waxaa lagu mamnuucay gebi ahaanba in magaalada aan lagu dhex wadan karin hub aan ka ahayn kan ay wataan ciidanka amniga u xilsaaran iyo sidoo kale kan ilaalada mas-uuliyiinta weliba kaas dambe ilaalada mas-uuliyiinta waxaa la ogolyahay xilliga ay shaqada ku jiraan oo keliya mas-uuliyiinta waxaa loo sheegay dhammaantood in xilliga aysan shaqada ku jirin dadka u ah ciidanka u ah ilaalada ay hubka guryaha ay ku hayaan ise magaalada ula soo bixin waxaa looga golleeyahay marka hubka magaalada dhex yaalla ee askarta xeryahooda ka soo tegey iyagoo aan shaqo ku jirinna hubka ku dhex wata magaalada in laga saaro oo hubka magaalada yaalla uu noqdo kan ay wataan ciidanka amniga u xilsaaran iyo kan kale oo la ogyahay oo ay wataan ciidanka ilaalada mas-uuliyiinta ah intaasaa marka aadan uu amarku ahaa amarku wuxuu soo baxay maalintaas oo saddex labaatanka bisha ah ciidanka waxaa la siiyey muddo toddoba beri ah inay ciidamada magaalada ku dhex jira xeryahooda ay ku aadaan hubkana ay ugu celiyaan xeryaha ay ka tirsanaayeen toddoba beri waxay ku egtahay maalinta axadda ee soo socota oo maaragtay soddonka labaatan sagaalka bishan soddonka bishan oo isniinta ahna waa maalinta uu bilaabanaya howlgalka maaragtay ciidamada amarka lagu siiyey inay hubka magaalada lagu dhex arkay aan sharciyaysnayn ay qabqabtaan isaga iyo askariga wataba sidaasna loogu celiyo ama dib loogu celiyo xerada markaa uu ka tirsanaa waayahay waxaan ogsoonnahay in magaalada ay askar ka timid magaalada banaankeeda oo kale kuwa howlgal ku jira oo kale ah kuwo kale oo hay-adaha u shaqeeya oo kale ah waxaad moodaa in magaaladu hub fara badan in magaalada lagu arkayo marka wadooyinkeeda la marayo see isleedahay waa lagu xakameyn karaa mase isleedahay dhammaan arrimahaas isku dhacyo ayaa ka dhalan karaa sidaa ognahayba haddii askari la yirahdo hubka dhig la yidhaahdo in dhibaato halka ay ka dhalan kartaa ma ka fikreen mas-uuliyiinta wasaaradda amniga aadan waa runoo hub badan baa magaalada yaalla laakiin waa alxamdulilah dhammaan hubka yaalla inuu yahay hubka dowladda oo hubka ciidanka uu yahay uusan shacabka hubaysnayn oo wax hub kale oo ama kan dowladda aan ahayn uusan magaalada oolin dee maadaama ciidanka hubka wata ciidan xerya lagu xukumay yihiinna markii uusan go-aanku soo bixin aad baa arrintaasi looga dooday taliyaasha iyo wasiirka iyo dhammaan aad bay arrintaasi uga baaraandegeen waxaana lagu aamiyey in askariga aan wadanin maaragtay ruksad shaqo ama ausan markaa shaqo ku jirin ama mas-uul staff u ahayn oo markaa weliba aan shaqo ku jirin in isaga iyo qorigaba la isku qabto marka oobiga la geliyo oo ciidanka howlgalka u xirsaaran ay gacanta ku dhigaanna ay markaa la xiriiraan xerada uu ka tirsanaa iyo taliyihiisii sidaasna uu taliyihiisu uu kula wareego askariga iyo hubkiis marka waxaan rajaynana wax isku dhaca inuusan ka imaan doonin sababtana waxa waaye askarta hubka wata waa askar la yaqaano oo xerya ka tirsan askari kastana markii go-aanka la gaarayay dhammaan talisyada ciidamada kala duwan nabasugidda booliska daraawiishta iyo ciidanka xoogga dalka qaybta afartan saddexaad waxaa u joogay taliyaha guddada kooiy tobnaad oo agan hadda maaragtay ciidanka saldhigga ku leh dowladka kismaayo marka waxaan rajaynaynaa inaan wax dhibaata aysan ka imaanin intaan go-aanka la gaarin baana arrintaa laga baaraandegay waa tahay waxaan aragnaa in howlgallo magaalada ay ka dhacaan oo ciidamadu ay xiliyada habeenkii oo kale baaritaano aad u xooggan ay sameeyaan howlgalladaas ilaahay hadda maxaa lagu soo qabtay howlgallada aadana waa joogto waxaana loogu talagalay in mar kastaba ciidanku atenshinkooda uu taagnaado waxaana mar kasta loo mahad celinayaa shacabka oo ciidanka la shaqeeya xoogaha cadowgana siiya maaragtay wixii ka shakiyaana la soo wadaaga marka howlgalladu howlgallo sbesifiga oo intaan mar la qaado meel lagu galo wax lagu soo qabta ma aha waa howlgallo ammaanka lagu sugo xilliyada wax dhacaan ama wax lagu soo qabto ama dad lasoo qabto ama hub lasoo qabtona de waa lasoo bandhigaa laakiin inta kale howlgalladu howlgallo roondayn ah oo joogto ah guud ahaan xaafadaha kala duwan ee magaalada ayay ciidanku habeenkii howlgalladaas ay ka sameeyaan iyagoo bara kantarolla ku leh marka howlgallada waa howlgallo joogto ah ammaanka lagu sugo xilliyada wax lasoo bandhigana waati lasoo bandhigi jiray oo wax lasoo qabto waa lasoo bandhigaya markaas haddii wax saayid yihiin inta kale laakiin howlgallo loogu talagala waayo in kooxaha cadowga looga hortago in dadkuna ay nabad ku seexdaan
kaasi waxa uu ahaa afhayeenka wasaaradda amniga jubbaland jaamac axmed cali oo u warramaya wariyaha v o eda kismaayo aadan maxamed salaad wafdi ka socda maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya iyo hay-adaha samafalka ah ayaa booqday degmada qansax dheere ee gobolka baay halkaasoo muddo shan sano ku dhow ay go-doon ku hayaan al-shabaab warbixin arrintaasi la xiriirta waxaa soo diray wariyaha v o eda mukhtaar maxamed catoosh xubnaha wafdiga gaaray degmada qansax dheere oo isugu jiray saraakiil ka socotay hay-adaha samafalka iyo mas-uuliyiin ka socotay wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa ujeedada socdaalkooda wuxuu ahaa inay u kuurgalaan xaaladda bini-aadanimo ee ka jirta degmada qansax dheere oo muddooyinkii ugu dambeeyey ahayd mid go-doonsan oo aysan gaadiidka badeecooyinka geli karin gudoomiyaha degmada qansax dheere cabdirasaaq cabdi ibraahim sanka oo v o a la hadlay ayaa sheegay in shacabka degmada qansax dheere iyo deegaanada hoos yimaada muddooyinkii lasoo dhaafay ay la daalaadhacayeen abaare iyo biila-aan isxigxigay isagoona intaasi ku daray wafdiga qansax dheere yimid inay indhahooda ku arkeen dhibaatada degmada ka jirta waxay degmada qansax dheere u yimaadeen inay u uurgalaan xaaladda nolosha oo degmada degmada oo godoon dheer ku jirtay sida adiga aad sheegtay ayay rabeen inay ogaadaan xaaladda nololeed ee dadka ku dhaqan degmada qasax dheere xilligan ay ku nool yihiin waa garta marka waa sidii xaaladda nolosha dadka degmada qansax dheere xilligan ku nool maadaama degmada ay go-doonsan tahay
dadka godoon iyo gaboonka waxaa kaloo usii dheeraa abaare isxigo beeriyo ayax ka cunay roobabkii oo yaraaday marka intaasoo dhan waxaay keentay noloshii inay sii adkaato taasoo dadkii ay ku kasartay oo ku laqnaa tuulooyinka magaalada hareeraheeda ahaa naftirkoodii degmadii magaaladii xirnayd iyo xaruntii degmada inay dadkii meesha dhan dadkii ay kusoo wada qaxaan goodoonka daraaddeed dadka xaaladooda sii liidata madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed wuxuu horey ugu soo deeqay bulshadiisa shan diyaar shan falayd oo raashina oo degmada loogu qaybiyey si dadka deegaanadooda loogu reebo oo aysan u barakicin arrintaana taas ayay daba socotay muddo dheer ayay soo jeetamaysay si xaaladoodii iyo loo ogaado xeryaha qaxootiga oo dadka barakacyaasha ay degan yihiinna loo qiimeeyo heerka noloshooda iyo sidii wax loogu qaban lahaa agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya diini xaaje oo isna ka mid ahaa xubnaha gaaray degmada qansax dheere ayaa sharaxay ujeeddada ay u gaareen degmada qansax dheere oo muddooyinkii ugu dambeeyey xaalado bini-aadanimo laga soo sheegayey wafdi ballaaran oo aan hogaaminayay anoo ka socda wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaan waxaan gaarnay degmada qansax dheere hay-adaha waxaa ka mid ahaa un oja unicef w f b un f b a washka lester healthka lester iyo nutritionka lester ujeedada socodkeenana wuxuu ahaa inaan soo fiirno xaaladda bani-aadinimo ee degmada qansax dheere
maxaad kusoo aragteen marka markii aad tagteen degmada qansax dheere runtii markaan tagnay qansax dheere waxaan kusoo aragnay xaalad bani-aadinimo inay ka jirto tuulooyinkii iyo meelihii beeraha ah dadka waa kasoo barakaceen oo magaalada ay kusoo urureen iyagoo raadinaya nolol ka fiican taas sababtoo ah beerihii ma bixin sanadkan wixii baxayna shimbir ayaa cuntay sanadihii ka horreeyeyna ayaa la tegay runtii waxaan kusoo aragnay inay ka jirto degmadaas xaalad bani-aadinimo hay-adaha oo ay ugu horreysay hay-adda oja w f p unicef iyo hay-adihii kale waxay ballan qaadeen inay si deg dega ugu soo gudbanayaan dadkaas gaar ahaan kuwa barakacyaasha ah kuwa haweenka iyo ilmaha nafaqada daran hayso iyo dadka raashinyarada ay hayso intaasba in loo soo gurmada ayaa lagu ballamay agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya diini xaaje ayaa sidoo kale sheegay in degmada qansax dheere ay kusoo arkeen barakacyaal badan kuwaasi oo ka soo qaxay tuulooyinka hoos yimaada degmada qansax dheere ilaa iyo waxay sheegeen afartan kilomitr oo magaalada agagaarkeeda ah tuulooyinka u dhowdhow magaalada dhan ayay kasoo barakaceen iyagoo maxaa la dhahaa isu soo raadinaya nolol ka fiican tan ay meesha ku haysteen sababtoo ah beerihii sanadkan si fiican uma bixin saan kuu sheegay marka iyagoo raadinaya nolol taas ka fiican ayay magaaladii ay kusoo urureen waxaan ogsoonahay in degmada qansax dheere ay go-doon tahay marka haddii ay dhacdo in gargaar loo helo dadkaasi sidee lagu gaarsiin karaa
hadda waddada ugu weyn oo fura waa tan cirka in diyaarado lagu gaarsiiyo sahay ayaa ah waddada keliya oo furan muddo sanado ah ayay go-doonsan tahay degmada qansax dheere ee gobolka baay oo aysan geli karin gaadiidka badeecooyinka waxayna arrintani sababtay xaalado bini-aadanimo oo xilligani ka jira degmada qansax dheere ee gobolka baay mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
mar kale ayaan dhegaystayaal subax wanaagsan idin leenahay meel kastood naga maqlaysaan sida looga hortago nabaad guurka iyo isbeddelka cimilada dunida ee sii kululaanaysa meelo ka mid a gobolka awdal dadku waxa ay samaysteen dhaqan ah in aan la jarin dhirta ciddii caadooyinkaasi ka hor timaadaana waxaa laga qaadaya tallaabo haddaba warbixintan waxaad ku maqli doontaan sida dadka reer awdal ay uga hortagaan nabaad guurka haashim sheekh cumar good ayaa warbixintan ka soo diray boorame
isbeddelka cimilada iyo abaaraha soo noqnoqda waa qaar saamayn ku yeeshay nolosha dhaqandhaqaale ee bulshada soomaalida haddaba deegaano ka tirsan degmooyinka boorame iyo baki ee gobolka awdal ayaa iyagu bilaabay sidii ay uga gaashaaman lahaayeen aafada isbeddelka cimilada ee saamaynta ku yeeshay habnololeedkoodii waxaanay dadka ku nool deegaanadaasi dib u soo celiyeen dhulkii seeraha ahaa iyagoo oo mamnuucay jarista dhirta dhuxulaysigeeda iyo waxyaabaha la midka ah dib soo celinta seeraha iyo ilaalinta dhirtu waa mid faa'iido badan u yeelatay xoolo dhaqata beeraleyda xilliyada abaaraha sida uu tilmaamayo cumar faarax mooge oo degan deegaanka dhuxun oo ka tirsan degmada dile ee gobolka awdal
labada kun iyo sideed iyo tobankii bishii labaad baan ka samaynay ilaa hadduu samaysan yahay seerahaasi oo yacno xilli wakhtigaasi aanaan sidaa u malaynaynin maanta iyo ciddii wakhtiga aragtay iyo maanta aanaan isbeddelkiisa yacni qofkii arkaaba aad yaabayso daaqiyo waxaa jira kun iyo sagaal boqol iyo siddeetankii ay noogu dambaysay noocyadiisa kala duwan oo tafir go-ay oo hadda soo noqday yacni markii awdhurkii nabaadkiisii soo noqday oo xaalufkii ka soo kabtay shaqaale ayay magaranaysa ayaa ka shaqeeya wakhtiyada qaarkood sanadkiiba qaybo annaguna deegaan ahaan waxaan ku darsanay waxyaabooyin badan oo mataqaanaa dee tabarucaada ah sida ilaalinta oo kale abaaraha soo nonoqda dhinta badigaa dee annaga abaarahaasi waxaan kaga baaxi baxnay daaqa kaydkaa ee seerahaa oo ay xoolaha iyagu ku baxaan oo aynay magaranaysaa haddee dharda ay noqoto oo roobabka xilliyada ay daanee gugow oo kale dee dhulku xaalufo way dhardada xooluhu barwaaqadaasaan geynaa xilliyadaas xilliga kaliisha ee dhulka kale xaalufana waan geynaa labada xilliba xooluhu aad u dhintaan xagga abaarta marka laga haddaba si ay u badbaado dhirta iyo seerahaasi waxa ay samaysteen dadku xeerar ay ku ilaaliyaan oo ay ku dhaqmayaan dadka deegaanadaasi ku nool sida uu sheegay ibraahim cilmi oo ka mida deegaanka libaaxley ee degmada boorame ee gobolka awdal oo cid kasta oo halkaa degan qodobbaan ka qornahay markaa qodobba u yaalla oo lagu qaaday markaaba ninkaas ciddii xadgudub ku keenta oo ganaax qodobada maxaa ka mid qodobbada waxaa ka mid a qofkii aggaa dembi ku gala kaba soo qaad dee xadgudub buu sameeyey oo amba ciddii ilaalinaysay ayuu hadal ku qalloociyey amba hantibuba geliyaba isagoon looga baahnayn ayuu geshaba marka qodobada ganaaxa ganaaxa oo ilaa qofkii uu yahay amba shan bilood xarig amba shan boqoloo lacaga oo dollar ah shan boqoloo dollar inta deegaanka waa la wada saxeex ku yar iyo ku weyn haddii au galo amba cidka ciddii gashan in lagu qaadayo isagu hadduu galo si loogu qaado u saxeexaya qofka dadkan degan deegaanada miyiga ah ee isbeddelka cimilada la tacaalaya ayaa iyagu gacan ka hela hay-adaha ka shaqeeya somalilan sida hay-adda w h h cabdisalaan xaamud oo ah howlwadeennada hay-adda w h h ee ka shaqeeya deegaanada dib u soo celiyey seeraha iyo dhirta ayaa isagu u sheegay idaacadda v o a waxyaabaha ay bulshooyinkaasi la qabtaan waxaan ka shaqaynaa goobo kala duwan ee gobolka awdal maroodijeex ilaa saaxil laakiin mashruuc ayagu wuxuu ku kooban yahay ama xirxirku wuxuu ku kooban yahay maroodjeex iyo gobolka awdal gaar ahaan iminka tuulooyinkaa aan u qabaninay tobabarka oo ilaa lix tuulo ah kuwaasoo toogu fogna ay tahay xalimaale iyo libaaxley dhankan kalena ay tahay dhuxunka iyo walaalgool waxyaabahan ka qabanno waxaa ka mid ah inaan dhulkii dadka u seerayno oo si dhul danguud ay dadku iska jaraan buuraha ah ama xoogaga ah kuwaasoo aan u samayno xidhxidhadii kala duwanaa oon daaq ku beerno dhir ku beernay iyaguna xoolahoo ka ilaashadaan ilaalinta dhirta iyo ka hortagga nabaad guurku waa hab lagaga gaashaaman karo isbeddelka cimilada iyo abaaraha soo noqnoqda inta badanna deegaanada laga sameeyey ilaalinta dhirta iyo dhowrista deegaanku waa mid ku dayasho mudan sida uu mar kale qeexaya cabdisalaan xaamud oo ah khabiir soo bartay cilmiga deegaanka iyo beeraha haa dabcan waxooy ka qabanaysaa waayo waxay uga qabanaysaa carbon dioxide-kan ama carbon emissionka hawada ay sii daynayso ama dhuxusha ay sii daynayso ama bini aadamkuba ay hawada kusii sii daynayaan ayay dhirtani nuugtaa iyadoo oxygen nadiifa kusoo daynaysa inkastoo ayna intaa yari ayna wax badan ka bedelayn balse laakiin kabitaan bay u tahay haddii tusaalena way u tahay dhanka kale cumar faarax oo isagu ka mid ah dadka degan deegaanka dhuxun ee gobolka awdal ayaa ku boorinaya deegaanada kale ee somalilan inay kaga daydaan soo celinta seeraha iyo ilaalinta dhirta si ay uga hortegaan isbeddelka cimilada iyo abaaraha ku soo noqnoqda dadka xoolo dhaqata beeralayda ah ee somalilan in seeraha la sameeyo sida iyadan oo kale dhulkii iminka meesha seerahaan ka samaynay dooxyadiiba ka baabay xataa dhirtii baa soo gaadhay way iskaga tallaabtay markay taasi timiday wuu is wada xidhayba sidaa daraaddeed lama helayo dhul garba dilaac laydhaa iyo doox dilaac iyo buurihii oqarka dilaaca iyo caynkaas abaartaa taa keenta laakiin dhulku markuu xaalufku markuu ku soo noqdo nabaadku waxaa lagaga maarmayaa inaana meel dilaacdaaba aanu la helaynin oo garbooyina isbeddelka cimilada ee ka jira dunida gaar ahaan gobolka awdal iyo somalilan ayaa waxaa ka dhashay roob yaraan iyo dhulka oo boholo ka dilaacaan islamarkaasina dadkii xoolo dhaqata beeralayda ahaa ay ka barakacaan deegaano badan oo ay hore ugu noolaayeen haashim sheekh cumar good v o a boorama
mahadsanid haashim haatana kanada dowladda kanada ayaa waxay hore u sharciyeysay inay qaxooti ahaan u qaadan doonto ilaa iyo labaatan kun oo reer afghanistaan ah kuwaasoo ay ku jiraan madaxda ururada haweenka shaqaale dowladeed iyo dad kale oo dhibaatooyin kala kulmi kara daalibaan tiro yar oo ka mid ah labaatankaasi kun ayaa durbo gaaray dalka kanada balse dowladda kanada waxa ay sheegtay in marka hore ay ciidamadeeda ka soo baxayaan dalkaasi ka hor inta aysan dhammaystirin qaxootiga ay keenayso afghanistan warbixintan waxaa soo diray wariyaha v o eda ee magaalada toronto xuseen nuur xaaji
arrinta ku saabsan taageero ufidinta dadka qaxootiga ah ee laga keenayo afghanistan waa mid ay u wada taagan yihiin dhammaan dadka kanadiyanka ah oo soomaaliduna ay qayb ka yihiin balse dowladda kanada waxay sheegtay in marka hore ay ciidamadeeda kala soo bixi doonto dalkaasi ka hor kow iyo soddonka bishan agost oo ah wakhtiga kama dambayska ah ee ciidamada isbahaysiga ee hogaaminayo maraykanku ay ku soo afjarayaan howlgalkooda afghanistan ee qaatay labaatanka sano wasiirka gaashaandhigga kanada harjiid sajan ayaa arbacadii shalay ahayd sheegay in ciidamada militariga ee kanada ay soo gabagabaynayaan howlgalkooda garoonka diyaaradaha ee kabul ka hor kow iyo soddonka bishan oo ah xilliga maraykanku uu sheegay inuu ku egyahay howlgalka hadalkan harjiid ayaa imaanaya kadib maalin uun markii ra-iisul wasaaraha kanada justin trudeau iyo hogaamiyaasha dalalka ku bahoobay g oo qaab ismaqal araga kulan ku yeeshay ay ku guuldaraysteen in madaxweynaha maraykanka joe biden ay ku qanciyaan inuu kordhiyo wakhtiga kama dambayska ah ee maraykanka uu ka soo baxayo dalkaasi wasiirka socdaalka jinsiyadaha iyo arrimaha qaxootiga kanada marco mindijino ayaa sheegay in ballanqaadka kanada ee qaxootiga afghanistan uu sii socon doono kadib marka ciidamadu ay ka soo baxaan dalkaasi diyaaradii ugu horreysay oo siday tarjumaano iyo dad kale oo ciidamada kanada ka caawinayay howlgalkooda ayaa soo gaartay dalkan bilowgii bishan balse dowladdu waxay sheegtay in ay sii wadi doonto daadgureynta qaxootiga afghanistan ee ka cararaya taalibaan hay-adahan dowliga ahayn ee taageera qaxootiga iyo dadka soo galootiga ah ayaa laga codsaday inay qayb ka qaataan caawinta iyo dib udejinta dadka qaxootiga ah ee laga keenayo afghanistan ururada soomaalida ayaa ka mid ah kuwa u diyaargaroobaya inay gacan ka geystaan taageerada dadka qaxootiga ee reer afghanistan sida uu sharaxayo cismaan axmed cali oo ah madaxa ururka somaali canadian association of etobicog oo ka dhisan magaaladan toronto
dadka la keenayo oo afghanistaanka walaal diyaar baan u nahay sidaan u caawini jirnay jaaliyada jaalidooyinka kale ay u dambeeyeen siiriyiinti oo aan dhar u aruurinay wax la qabanay ilaa haddana hadday u baahdaan wax caawinaada ama dadka yimi ay caawinaad u baahdaan aan xafiisyada aga caawinno ururada soomaalida ee xafiisyada u furan yahay ee shaqeeyaan mar walba waxay heegan u yihiin inay wixii aga toosan bulshada dadka kanada la keeno oo cusub diyaar ayay u yihiin tanna waaba ka sii dugan tahayo dowladda ayaabana weydiin hayso ururada haddaan nahay iyo masaajidyada iyo qolooyinka diimaha kale iyo community leaderska in la caawino dadka walaalaheen afghanistan eesoo oo lasoo daldalahayo oo la keenayo cismaan ayaa xusay in ay xiriir wada sameeyeen ururka afghanistan ee magaaladan si ay iskula kaashadaan caawinta dadka qaxootiga ee la keenayo dalkan dumarka mar hore way nala soo xiriireen ururada dumarka afghanistaanka ee halkan jooga iyagoo noo soo maray ururada oo etobika noor clastra la dhaho oo isku duuban od saa ula socota ka shaqaynayey tallaalkii cuno qaybintii kambiinyadii kale oo markuu coronaviruska maaragtay sida xunoohay guddiga aniga aan ku jiro ayaa la soo geshay dumarka afghanistaanka oo ururkooda ayaa nala soo xiriiray ayagoo naga codsanayo inaan wixii saboorti iyo caawinaad aan heegan ula noqonno haddii aan la kulanno dad afghanistaane oo wax u baahanna aan la xiriirno ururka afghanistan iyo madaxdooda ayagana waa dad aan horey isula shaqaynay waana la shaqayn doonaa kanada iyo dalalka kale ee doonaya inay qaxootiga ka soo qaadaan afghanistan ayaa u muuqda inay wada hadallo la geli doonaan taalibaan si aysan u carqaladayn dadka ka soo baxsanaya dalkaasi xuseen nuur xaaji v o a toronto mahadsanid xuseen haatanna waxaan idiin soo qabanayaa mid ka mid ah heesaha aan saaka idiin hayno oo heestal ku dhageedu yahay amarka sidaa wax yiri iyo allahu naxariista codka fanaanka xasan diiriye faarax walow aad i eryaysood nacabkii aad u ordayso anna aanan fariiroon ama kaagsanahay haatan allah u naxariistay codka xasan diri faaraax ayaan ku soo gabagabaynaynaa baahinteennii saaka iyo caalamkaee laanta af soomaaliga v o intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegaynaa sidaas iyo subax wanaagsan
sood nacabkay kordayso